subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ah ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington
waa subax ahaada waa sideed iyo tobanka bisha maarj sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo boggeena v o a somali dot com idaacadda saaka waxaa idiin daadahaynaya jamaal axmed cismaan iyo anigu ah xuseen barre aadan ardayda aan qaadana waxay tahay ardayda dhigata jaamacadaha waxaa kaloo qaadanaa ardayda ka baxday jaamacadaha ee dhameeyey ee weli micnihii aan bilaabin xirfadooda caafimaad inay ku shaqaystaan
taasi waxay ahayd deeqaabo kargacal maamulaha dugsiga tababarka xirfadaha caafimaadka ee kaabe oo ah dugsi ardada dhammaysta waxbarashada caafimaadka lagu siiyo tababar ay ku dhaqangeliyaan wixii ay soo barteen waraysi ayaannu idinkaga haynaa waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan shir ku saabsan ahamiyadda uu leeyahay xafiis kala saara laamaha dowladda marka ay isku dhacaan oo jamhuuriyadda jabuuti lagu soo gebagabeeyey warbixin ayaannu idinka haynaa maraykanka uu diyaargaroobaya soo dhoweynta dhaxal sugaha boqortooyada sacuudi arabiya oo isbuuca soo socda imaan doona waddankan maraykanka qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiinhaynaa balse marka hore dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida agaasima ku-xigeenkii hore ee xafiiska dembi baadhista federaaliga ee maraykanka ee f b i da master andrew makabe oo jimcihii laga heliyay xilkaasi ayay wararku sheegayaan inuu hayo qoraallo sir ah oo ku saabsan kulamadii dhex maray isaga iyo madaxweynaha maraykanka donald trump madaxweyne donald trump ayaa bilihii u dambeeyey si toosa u cambaareeyey agaasima ku-xigeenka ka hor intii aan xilka laga qaadin xogayaha garsoorka ee maraykanka jeff sessions ayaa xilka ka qaaday master makabe oo labaatan sano ka mid ahaa madaxda sare ee f b i xilka qaadista makabe ayaa kusoo beegantay laba maalmood uun ka hor xilligii uu si toosa u noqon lahaa howlgab ama uu shaqada uga fadhiisan lahaa
ra-iisul wasaaraha britain theresa may ayaa sabtidii sheegtay inay go-aan ka gaari doonaan tallaabooyinka ay qaadayaan kadib markii ruushku uu ku dhawaaqay inuu waddankiisa uu ka musaafirin doono saddex iyo labaatan diblomaasiyo ingiriis ah may ayaa tiri weligeena uma dulqadan doona hanjabaad dowladda ruushka ka dhanka muwaadiniinteena britain ku dhaqan iyo sidoo kale dadka kale ee britain markaasi jooga waxa ay sheegtay in saaxiibadeeda britain iyo isbahaysiyadeeda dunida dacladeeda ay u xaqiijin karaan taageeradooda tallaabada ruushku ku sheegay in uu ku xirin doono diblomaasiyiintaasi ingiriiska ayaa imaaneysa isbuuc kadib markii dowladda ingiriisku iyaguna sheegeen inay waddankooda ka musaafirin doonaan saddex iyo labaatan diblomaasiya oo ruusha kadib markii ruushku lagu eedeeyey sumaynta basaas hore sergey scribal iyo gabadhiisa yulia kuwaas oo iyagoo miyar dabalmey laga helay magaalada salisbury islamarkaasina lagu dabiibay hadda cisbitaal ku yaala halkaas waxaase la sheegaya in xaaladooda aysan wanaagsaneen baariyaal britisha ayaa ku warramay in sunta kiimikada loo adeegsaday weerarkaasi ay tahay mid ay isticmaali jireen midoogii soofiyad ee ruushka
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idin ka imanaysa washington dalka jamhuuriyadda jabuuti waxaa lagu soo gebagabeeyey shir ay yeesheen lix iyo toban dal oo afrikaan ah kaasi oo ku saabsanaa baahida loo qabo samaynta xafiisyo kala saara laamaha dowladda marka ay isku dhacaan ama khilaafaad uu soo kala dhex galo islamarkaana xafiiskaasi uu ilaaliyo xuquuqda shacabka shirkan ayaa waxaa markii ugu horeysay kasoo qayb gashay dowladda soomaaliya oo aan lahayn xafiiskaasi balse soo dirsatay wafdi uga qayb gala waxaana uu shirkani kusoo beegmayaa iyada oo soomaaliya ay ka taagan tahay xiisad u dhaxaysa laamaha sharci dejinta iyo fulinta ee xukuumadda wariyaha v o eda jabuuti ramadaan muuse ayaa waraysiya la yeeshay haddaba xubnihii ka socday dowladda soomaaliya ee shirkaasi ka qayb galay
aniga cabdifataax axmed baashe baa la yidhaahdaa waxaan ka socdaa wasaaradda cadaaladda dowladda federaalk soomaaliya waxaan u qaabilsanahay alternative dispute resolution xalinta khilaafaadka walaa horta aadaan ugu mahad celinaynaa dowladda jabuuti oo shirkan uga casuuntay wax badan baa la kala faa'iidayaa wadamo badan oo soomaaliya ay ka mid tahay jabuuti wadamo badan ilaa iyo adiga lix iyo toban wadan gaaray libiya ku jirta masar tunis morocco waxaa kaloo ku jiro uganda kenya aad aad marka dhexgalka aad u wanaagsan yahay aad baa wax badan baan faa'iideynaa iyagana wax badan bay naga faa'iidayaan marka aad aad bay u fiicantahay soomaaliya xilalka mas-uuliyiinta halkan iskugu yimid ma laha boos caynkan ah oo la yidhaahdo dhexdhexaadiyaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya sideed u aragta arrinta
walaa aad aan usoo dhoweynaa inaan ka mid noqonno annaga aad baan usoo dhoweynaa dadka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa koonfurta ku nool waxaa la sheegaa inta badan amba dee xaqiiqoo la hayaa inay u xaq doontaan xagga cadaaladda maxkamadaha shabaab arrimahaasoo kale seed u aragtaa walaahi way jiraan laakiin dadka dadka dowladnimo deeqda dadka dowladnimo ay ku kala baxaan xafiisyada sida maxkamadaha oo wasaarada wasaaradda cadaaladda hoos tago laakiin waxaas way jiraan laakiin waa way dhammaanaysaa iyadan insha allah waxaa waaye waddada runta ayaa cagta la saari doonaa dowladnimaa lagu kala bixi doonaa maalin dhaweed waakanjarkan hadda ila shaqeeyo xafiis uu joogo dad waxaa laga fura xafiiska ra-isul wasaaraha xariig ka jaray xafiiska combalaaninka la yidhaahdo dadka cabanaaya dadka inta badan ma yaqaanin sharciga oo halkay cabashada u doono lahaayeen markay tagaan markay la xakumo ama cadaaladare ay tirsadaan xafiiskii ay cabashada u doono lahaayeen xafiiskaasoo dadka wax badan ka taageero wadooyin badan tuso marka dowladdu way shaqaynaysaa marka waxaa loo baahan yahay waqti waqti in la siiyo ay dowladda ku istaagto cageeda maasha allah madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-isul wasaaraha xasan cali khayr magacay waxaa la yidhaahdaa xasan axmed cali taatilkayga waa shaqaalaha wasaaradda cadaaladda ayaan ka tirsanahay waxaan ahay qaybtan xafiiskan la yidhaahdo cabashada dadweynaha oo ra-iisul wasaaraha furay oo sanadka lasoo dhaafay ayaan ka tirsanahay xafiiskaas ayaan ka socdaa wasaaradda ka tirsan waxaad carabka ku dhufatay qaybta cabashada dadweynaha hawshanna si gaaree dee uga shaqaysaa howlaha dhexdhexaadintii dowladaha iyo shacabkooga maxaa boos caynkaasa loo samayn waaye amba xil caynkaasa xagga dowladda federaalka ee soomaaliya maasha allah runtii sanadkan ayaa laga buraarigay runtii waagii hore xafiiskaas waa jiray xilligii dowladdii milatarigii siyaad barre markii la ogaaday baahidii dadweynahii oo u baahan yihiin in lala taliyo u baahan yihiin in maxkamadihii wixii xukun ee xooga yidhi ka cabanayaan in maxaanku idhaahdaa xiriir lala sameeyo dadkii la caawiyo dadkii loo shaqeeyo sanadkan maasha allah midda kale seminaarkan xafiiskaas aad ba u taageerayaa runtii waxyaabo fara badan ayaan ka faa'iidnay oo xafiiskaas quseeyo shacabka soomaaliya waa loogiya inta badan amnigu ka cabtaa oo dhib xoog le ka jirto soomaaliya waynu garanna meelo fara badan xasiloonnidii ma jirto arrimahan oo kale maxaad kaga howlgeli kartaan dalkii ood ku soo kordhin kartaan haddii ilaahay idmo insha allah xafiiska uu furan yahay wuu shaqaynayaa wax badan uu qabtay haddana haddii ilaahay idmo oo meesha aan ka laabanno waxaan samayn doonaa aqoontii meesha aan ku kororsan ayaa shacabkeena ugu faa'iidayn doonaa haddii ilaahay idmo cabashada shacabka soomaaliyeed ee arrimaha shabaab oo kale waxyeelladay u geysanayaan shacabka maxaad isleedihiin inigu halkaa ayna qorshaha ku darsadaa
dabcan cabashooyinkaas waa imaanayaan haddana cabashooyin cabasha maaragtay naga weyn waa dowladda ayaa gacanta ku haysa haddii ilaahay idmo cabashadaasna waa tixgelinteed waa leedahay waxaa la sheegaa oo xaqiiqoo la hayaa in dad fara badan oo soomaaliyeed gaar ahaan xagga gobollada koonfurta ay u xaq doontaan maxkamadaha dhinaca gobollada ay haystaan ama dhulka ay ka taliyaan shabaab oo awooddii fulintu ay ka maqan tahay inta badan maxkamadahan caadigayn federaalka bal ka waran arrintaa
dabcan taas waxaan qiyaasayaa inay tahay barbogaado oo qofkii shabaab hadda aaday waxaan filaa qof rabo xaqdarre inuu wax ka qaato li'annu shabaab waxay sameeyaan qof waa u handadaan telefoona u soo diraan taasna xaq ma noqonayo garsoorna ma noqonayo waa mid cabsi keentay taas waa xaqdarre waayo ninkii shabaab hadda wax u doonto ani waxaan filaa qof xaqdarre wax ku raadinayo wixiis insan sax ahayn ayaan filaa laakiin qofka haddii wixiis sax u yihiin maxkamadaha way xukumayaan cadaalad darre wax ka imaanayna ma jiro tanfiidka kii fulinta aad sheegtay dabcan fulintu waxaa u baahan brosees ama nidaam sistema loo maraa wakhta qaadana dadkii wahwaay sabarkii ayaa ku yiri ma ogiyi haddii wax fulin la-aan la yidhaahda ma jirto laakiin qofku markii xukun maanta la rido wuxuu manaa go'aansanaya inuu beri wixiis la siiyo taas waa nidaam dowlad noocaas ma ah
subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad dhegeysanayseen waraysi uu wariyaha v o a ramadaan muuse uu la yeeshay xubno dowladda soomaaliya matalaya uu ka qaybgalay shir looga hadlayey dalka shir loogu soo gabagabeeyey dalka jabuuti loogana hadlayey arrimaha sameynta xafiis dhameeya khilaafaadka marka ay timaado isku dhacyo ama khilaafaad dhex mara waxyaha dowladda markana maamulka madaxweyne trump ayaa la filayaa in roog cas uu u dhigo oo uu ku maamuso dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga oo talaadada imaan doona wadankan maraykanka booqashadan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo ay cirka iskusii shareertay xiisada u dhexeysa sacuudiga iyo iiraan warbixin gaar ah oo arrintan ku saabsan waxaa diyaariyey waryaha v o a bill gallo waxaase inoo soo koobaya xuseen barre aadan
amiir maxamed ibn salmaan oo ah wiilka uu dhalay boqorka sacuudiga ahna dhaxal sugaha boqortooyada ayaa kusoo wajahan dalkan maraykanka dhaxal sugaha ayaa wata siyaasad cusub oo uu wax uga bedelayo hanaanka uu dalkaasi u dhaqmi jiray iyada oo sacuudiga lagu tilmaamo dalalka ugu muxaafidsan caalamka uguna xirxidhan qorshayaasha maxamed ibn salmaan ayaa lagu wadaa in uu si wanaagsan u dhagaysan doono madaxweyne donald trump oo khubaradu ay sheegayaan in uu si toosa ula saftay dhinaca sacuudiga kana soo horjeedo dalka iiraan oo uu loolan adag ka dhexeeyo iyaga iyo boqortooyada sacuudiga sacuudiga iyo iiraan ayaa kala hogaamiya labada madhab ee ugu weyn islaamka ee shiicada iyo sunnada amiir maxamed bin salmaan ayaa u muuqda mid si weyn u danaynaya in uu uga faa'iidaysto taageerada maamulka madaxweynaha maraykanka ee donald trump waraysi gaara uu siiyey telefishinka maraykanka ee c b s ayuu amiir maxamed ibn salmaan waxa uu ku sheegay in hogaamiyaha ruuxiga ee iiraan uu la mid yahay hitler waxaana uu ku hanjabay in haddii iiraan ay hub nukliyar samaysato sacuudiguna uu samaysan doono mid la mid ah arrintan ayaa u muuqata mid culays kusoo kordhinaysa xilliga kama dambaysta ah ee heshiiska iiraan iyo quwadaha caalamka kaasi oo ku eg bisha mey sida uu faahfaahinayo fahad naasir oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka waxa ay qabaan doodo ku saabsan qodobo ka mid a heshiiskaasi lala galay iiraan laakiin way ogol yihiin haddii aanay iiraan nukliyar samaysanin laakiin haddii ay dhaqangeli weydo arrintaasi waa mid dhib abuuri doonta dhaxal sugaha sacuudiga ayaa dalkiisa ka hirgeliyey isbedello culus oo ay ka mid yihiin in haweenka loo ogolaado inay baabuurta wadaan iyo in ay u daawasho tegi karaan ciyaaraha kubadda cagta tallaabooyinkan ayaa qayb ka ah dadaallo lagu tilmaamay in uu doonayo inuu ku furfuro dalka sacuudiga oo ka mid ah dalalka ugu xidhxidhan uguna mayalka adag caalamka waxaana tallaabooyinkani garab socda qorshe uu ku doonayo inuu ku furfuro dhaqaalaha dalkaasi oo inta badan ku tiirsanaa shidaalka laga soo saaro ee loo dhoofiyo caalamka laakiin dadaalka uu dhaxal sugaha sacuudiga uu ku doonayo inuu kusoo jiito maalgeliyaasha caalamiga ah ayaa waxaa hortaagan caqabad ka dhalatay markii uu bishii noofembar ee sanadkii tegey uu xidhay laba boqol oo qof oo isugu jira ganacsato waaweyn iyo xubno ka tirsan qoyska reer boqor isagoo tallaabadaasi ku tilmaamay mid looga hortegayo musuq maasuqa sida uu faahfaahinayo andreas kerig oo ka tirsan xarunta kings college ee london waxay rabaan inay helaan maalgeliyaal tiro badan oo shisheeye ah laakiin bal iskaba soo qaad adiga oo ah maalgeliye shisheeye ah oo ogaaday in maalgashiga sacuudigu aanu ahayn mid laysku hadlayn karo oo lala wareegi karo hantidaada mar kasta oo la doono maxaad markaasi samayn lahayd dhaxal sugaha sacuudiga ayaa waxaa inta uu ku guda jiro booqashadiisa maraykanka waxaa suurtagal ah inuu la kulmo dhaleecayn ku saabsan dagaalka uu ku qaaday dalka yemen oo ciidamada sacuudiga ee uu maraykanku taageero ay dagaal dhiig badan uu ku daatay oo dhaliyey masiibo bini-aadanimo uu kula jiro kooxda xoutiyiinta oo gacansaara leh dowladda iiraan
warbixintii wariyaha v o e da bill galo waxaa inoo soo koobayey xuseen barre aadan
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a magaalada muqdisho waxaa ku taalla xarun ka taageerta tababarka xirfadda gacanta ardayda soo dhammaysata barashada caafimaadka xaruntan oo ay asaaskeeda iska kaashadeen arday baratay caafimaadka garawsadena baahida loo qabo in sidoo kale ardayda caafimaadka keliya aan lagu fiirsan barashada fikirka guud ee caafimaadka balse laga dhiso dhinaca taabagelinta wixii ay barteen ayaa haddaba waxaa dhigata in ka badan boqol iyo konton arday xaruntaasi deeqo abuukar gacal waa maamulaha xarunta tobabarka iyo xirfadda ee kaabe jamaal axmed cismaan ayay khadka telefoonka ee muqdisho ugu warantay iskuulkeeneet waxa uu qabtaa skills training center oo lagu barto xirfadaha caafimaad ee gacanta laga qabto iskuulka wuxuu qabtaa all proceduriska ama waxyaabaha xirfadeed ee gacanta laga qabto ee la xiriiro caafimaadka muxuu kaga duwan yahay iskuullada kale ee caafimaadka ama tababarada caafimaad bixiya ama jaamacadaha iskuulkaaneed brogramyada uu bixiyo waa brogramyo ka cusub wadanka soomaaliya wuxuu kaga duwan yahay waa iskuul lagu barto oo keliya practicalka gacanta laga qabto iyadoo la isticmaalayo waxa loo yaqaano simulation models technology ama aan dhihi karno boombalyaal loo ekeysiiyey dadka bini-aadanka ah oo lagu qaban karo ool wixii maxaa lalahay caafimaad daryeel ah ee qofka bukaanka u sameyn lahayd in la eg aad u qaban kartid boombalayaashaaseeto aad u isticmaalaysid inaad xirfadaada gacanta ee la xiriirta caafimaadka aad ku kobcin kartid ardada iskuulka ee aad beegsataan oo aad qortaan oo aad wax bartaan oo bracticada aad sheegayso aad siisaan waxa ay yihiin kuwo inta iskuulaad kale ka soo baxay ama meelo kale wax ku soo bartay oo tababaro caafimaad qaba laakiin intii aysan gudagelin samaynta waxyaabihii ay barteen aysan ku shaqaynin ayaad bartaan bracticadan dabadeedna iyagoo isku kalsoon ayay shaqogalaan oo goobaha caafimaadka ka howlgalaan mise idinka ayaa u bilaaba maya ana ardayda aan qaadana waxay tahay ardayda dhigata jaamacadaha waxaa kaloo qaadanaa ardayda ka baxday jaamacadaha ee dhameeyey ee weli macnihii aan bilaabin xirfadooda caafimaad inay ku shaqaystaan waxaa kaleeto aan waxbarnaa ama aan tababarnaa shaqaalaha caafimaadka ee u arka inay xirfadooda caafimaad ay dhamaystirneen ama waxyaaba caalamka lagu soo kordhiyo oo iyaga ka dhiman ay u baahan yihiin kasoo doonta xarunta tababarka iyo xirfadaha ee kaba skil training center marka maxaa idinku dhaliyey inaad aasaastaan iskuulkani iskuulka waxaa nagu dhaliyey in asaasno marka horeeto waxaan aragnay inuu gaab ama nusqaan ka jirto xagga baraticaal ardayda caafimaad wax ka barato dalka kuwaasoo aan haysanin meelo bratical ku filan ay ku qaataan si ay u kobciyaan xirfadooda gacanka qabashada ee la xiriirta xagga caafimaadka waxaan kaleeto oo aan annaga kamid aheena arday magaalada muqdisho wax ku baratay kadib aaday wadanka dibadiisa si ay usoo kororsadaan ama u siyaadiyaan cilmigooda kadib markaan tagnay wadanka dibadiisa waxawaaye waxaan kala kulanay caqabadaha aada u fara badan oo la xiriirto xagga braatikada maadaama caalamka marka caafimaad aan baranaysid boqolkiiba toddobaatan ay tahay clinical waxa a qabanaysa ama bratical ay ku salaysan tahay wadanka markaa joognana ee xooga oo braatikada inagu yareed waxaa gaab naga galay ama aan la qabsan weynay xirfada gacanka qabashada ee caafimaadka la xiriira waxaa kaleeto aan ognahay caalamka inay mamnuuc tahay qof bukaan ah oo bini-aadan ah in loo isticmaalo in wax lagu baraatigareeyo taasoo ay ka dhalan karto waxyeelo caafimaad waxyaabahaas oo dhan marka aan aragnay khibradeena aan kaashanay waxaan go-aansanay in ardayda soomaaliyeed aan u furno skills training centerkan si aan uga caawino in ay micnihii xirfadda caafimaad ee gacanta laga qabto waa tahay si ay u dhisaan waa yahay marka xaruntani oo aad furteen oo aad ku beegsanaysaan ardada jaamacadaha iyo maacaayadda kale caafimaadka ka soo baxa si aad uga taageertaan inay xirfadahooda ay sii kordhiyaan yaa idinka taageera oo habsami socodka howsha ma sida aad sheegtay arday markii hore wax ku baratay waddanka gudihiisa oo iskaashaday mise waxaa jiro dad kale oo idin caawiya ama hay-ado kale xarunta waxaa furay arday marka horeeta wax ku baratay halkan kadib takhasusyo u aaday caalamka daafidiisa soo noqday go-aansaday in ay bulshadooda wax u qabtaan annaga ismaalgelinay annaga oo ah dhakhaatiir iyo midwives iyo nurses iskugu jira annagaana isfangelinay annagaana micnihii furnay xaruntan waana ku guuleysanay in hadafkii aan ka lahayn oo ahaa ardayda soomaaliyeed in laga caawiyo xirfadda gacanta ee la xiriirta caafimaadka in aan kor u qaadno ugu dambayntii goorma aad samayseen xaruntani imise arday baad ilaayo hadda aad diiwaangeliseen ama iskuulka ka mid ah waxaan furnay dhammaadka sanadkaan soo dhaafnay two thousand seventeen wuxuu furan yahay iskuolka ilaa iyo muddo gaarayso afar bilood waxaan qabanay arday aada u badan oo ilaa iyo boqol iyo konton arday ilaa laba boqol gaarayso oo dhammaantood ah ardayda wax ka barata jaamacadaha iyo kuwa soo dhameeyey kuwa internashipka ku jiro iyo kuwa u arkay xirfadahooda in ay wax ka dhiman yihiin
deeqoo abuukar gacal oo ah maamulaha xarunta tababarka ee xirfadaha caafimaadka ee kaabe ee magaalada muqdisho oo khadka telefoonka ugu waramaysay jamaal axmed cismaan halkaad kala socoteenna waa v o a
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bugga v o e somaali com isla markaa aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
ku dhowaad boqol caruur soomaaliya oo da-doodu ay u dhexayso siddeed ilaa iyo shan iyo toban sanno jiro ayaa barnaamij socday toddobaad oo ku saabsanaa aqoon kororsi iyo ciyaaro lagu soo gebagabeeyey magaalada toronto ee waddanka canada barnaamijka ayaa muhiimadiisa lagu sheegay sidii caruurtaasi looga badbaadin lahaa dhibaatooyinka haysta dhallinyarada soomaaliyeed qaarkeed ee ku dhaqan waddanka canada sidoo warbixintan uu ku faahfaahinayo xuseen nuur xaaji
barnaamijka waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin laga soo doorto magaalada toronto gaar ahaan xaafadda soomaalida ay ku badan tahay wuxuu ahaa aqoon kororsi ka sokow mid lagu soo bandhigayey cayaaraha kubadda cagta kubadda gacanta orodka xariigjiidka iyo bootinta ujeedkiisa ayaana ahaa sida uu sheegay cabdiraxiim raage oo ka mid ahaa qabanqaabiyaasha sidii caruurta ay u heli lahaayeen barnaamijyo faa'iido u leh xilliyada fasaxyada barnaamijkan aan kasoo qayb gashay march breed waa barnaamijkii toddobaad ee aan ku qabanay march breed wiilasha iyo gabdhaha barnaamijkan faa'iidadiisa waxay tahay usbuuca ay dhallinyarada ka maqan yihiin iskuulaadka ayaan waxaan ugu samaynaa fan aad u badan oo kala duwan sida basketball orodada kubadda cagta barnaamijkeena waxaan ugu talagalnay in dhallinyarada yaryar aan ka ilaalino waxyaabaha muqaadaraadka iyo dhibaatada taas waa wax nagu dhaliyay inaan ilmaheena annaga u istaagno tariik sheekh ibraahim oo ka mid ah waalidiinta ka qayb galay barnaamijka ayaa v o da u sheegtay in barnaamijyadan oo kale oo caruurta loo bilaabo xilli hore ay ka caawin karto inay ka badbaadaan dhibaatooyin inta badan haysata dhalinyarada soomaalida ee ku nool magaalada toronto waxayna important ugu tahay ilmaha haddii mashquul laga dhigo intuu yaryahay oo hooyadii iyo ama aabihii wada socdaan oo brograamadan oo kale ay keenaan ku wada koraan ilmahaas waxaa laga yaabaa in uu ka badbaado dhibaatooyinka soo gaaro soomaalida adigu waxaa lagaa rabaa ilmahaas inaad daba kacdid oo geysid meeshii oo siday horumar u gaari lahaayeen cunug kastana waxay tahay sidaa u daba socotid ayaa hadhowtii u goosataa beertiisa laakiin haddaad hadda sii daysid oo waxba aadan ka warqabin waxaa jiro in iisheeg dhibaatooyin badan ay cunugaas soo gaari karto zakariya gacal oo ka mid a dhallinyarada soomaalida ee ku dhashay magaalada toronto wuxuu haystaa darajada heerka labaad ee jaamacadda wuxuu ka shaqeeyaa xafiiska duqa magaalada toronto wuxuuna tilmaamay in caruurta ay guulaysan karaan haddii wakhti badan la geliyo isagoo xusay in dhalinyaro badan oo soomaali ay jiraan kuwaasoo heer ka gaaray nolosha dalkan maanta marsh breyka waa ilmaha afwaay iskoolkooda hortoodaas taagay maanta u sheego inaad wax kastoo aa qaban kartiin waa guulaysan kartiin oo youthkeena badan oo doctor noqda hadda oo lawyer noqda ani xataa oo u dadaale oo laba degree haysado oo community oo digson ka imaaday oo xaafadda digson ka imaaday waarada ilmaha u sheego wax kastoo aa qaban kartiin soomaalida ku nool magaalada toronto ayaa bilaabay barnaamijyo loo qabanayo caruurta marka ay aada u yar yihiin si loo baro dhaqankooda islamarkaana ay uga badbaadaan dhibaatooyinka haysta dhallinyarada soomaalida xuseen nuur xaaji v o a toronto
waa tahay dhegaystayaal gunaanidka idaacadda subaxnimo ayaannu ku sii dhowaanaynaa markan dhinacii heesaha haddii aynu jaleecno fanaanka cabduqaadir kaskey iyo heesta deeqo ee uu ku liqiyo ayaan idiin soo qabanaynaa filaya dhegaystayaal inaad ka wada hesheen heestaasi ayaana ugu dambaysay idaacaddeenii subaxnimo heesta deeqa ee fanaanka cabduqaadir kaskey waxaa idaacadda idinla socodsiinayey xuseen baraadan inigoo jamaal axmed ismaantan iyo kooda iyo barka duhurnimo waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo
ilahay ilahay deeqlaha ilahay dadka u